galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab arbaca bisha ogos waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o e v o e somaly dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka oo warbaahinta ku cambaareeyay inay mas-uul ka yihiin culayska madaxweynenimadiisa soo wajahay
waa sidii dad aan rabin inay wariyaan inaan si adag uga hadlay nacaybka cunsurnimada iyo gacanka hadalka waxaan aad u cambaareeyey naasiyiinta cusub kooxda k k k iyo dadka aaminsan sarraynta caddaanka
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha bowdada raggaba maalin bay dariibanaysaayeen in barwaaqa seexdaba wad baan laga badhiinayna idinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday ruusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreeda
dagaal ka socda duleedka dhuusamareeb oo u dhexeeya ahlu sunna iyo galmudug ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo ku eedaysay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyo ay hore u fidiyeen xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida uu v o eda u xaqiijiyey taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka galguduud genaraal axmed maxamed tredishe sarkaalkiisa soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa nuur ibraahim cabdulaahi oo gudaha al-shabaab looga yaqaanay zakariya waxaanuu ahaa madaxa caafimaadka kooxda al-shabaab ee gobolka galguduud zakariya oo da-diisu tahay sagaaliyo toban sano jir waxaa al-shabaab ku biiray isagoo afariyo toban jir ah xalay ayuu ciidanka maxaas jooga isu dhiibay isagoo ka soo baxsanayay in ku dhow konton maleeshiyada al-shabaab ah oo ceyrsanaysay kadib markii ay ka war heleen inuu dhinaca dowladda iska dhiibi rabo
fadhi maanta loo ballansanaa ee uu lahaa golaha wakiilada somalilan ayaa baaqday kadib markii buuq uu hareeyey fadhiga maanta baaqda ayaa la filayay in lagu doorto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi hase ahaatee waxaa hareeyey khilaaf salka ku hayay doorashadii hore ee guddoomiyaha iyo sidoo kale loolan u dhexeeya musharaxiinta xisbiyada ee xilkan ku-xigeenka u tartamaya xarunta golaha wakiilada ayaa maanta ciidan xooggan la geeyay waxaana saxaafadda loo diiday inay gasho dhismaha golaha hase yeeshee sida ay mudanayaasha qaarkood u sheegeen v o e da kulan dambe ayaa loo ballamay axadda soo socota qarax ismidaamin ah oo gaadhi loo adeegsaday ayaa maanta arbaca ka dhacay magaalada lashkar gah ee gobolka helmand ee koonfurta afghanistan kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof ayna ku dhaawacmeen siddeed iyo soddon qof oo kale saraakiil ayaa ku waramay in weerarka oo ka dhacay agagaarka xarun boolis kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray laba haween ah iyo laba ka tirsan booliska dalka afghanistan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaato tallaabo ku aadan miisaaniyadda dowladda si uu u helo dhaqaale lagu fulin karo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhiso xuduudda u dhexaysa maraykanka iyo mexico wuxuu sheegay inay arrintaasi tahay lagama maarmaan madaxweyne trump oo safar ku jooga gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay tegayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu doonayo inuu dhiso derbiga uu ballanqaaday madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiis sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ku doorteen ay ugu mudnayd xakamaynta muhaajiriinta miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa in ay ansixiyaan golaha koongareeska maraykanka kaas oo aan ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wararka ka imanaya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in galabta uu dagaal ku dhex maray meel ku dhow magaalada dhuusamareeb ciidamo kala taabacsan maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna waljamaaca wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ayaa ibraahim xasan daandurey waxa uu ka waraystay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq daanduray aada baad umahadsan tahay deegaanada udhexeeya degmada dhuusamareeb iyo mareer gur oo ku dagaalameen ciidamo ka tirsan oo kuwa ahlu sunna iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo ay kaabayaan qaar ka mid a maleeshiya beeleedyo dadka qabaa-ilada ee degan gobolada dhexe dagaalkii dhacay kadib xaaladdu waa ay degan tahay haatan sida aan wararka ku helayno oo saraakiil iyo dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen inkastoo dagaalkii saacada socday haatan uu istaagay xaaladuna ay degan tahay goobihii lagu lagu dagaalamay ayay ciidamadiina ku kala sugan yihiin sida ay v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka deegaanka mareer gur oo ah halka ugu dhow aan khadka taleefonka ku helay dadkii deegaanka halkii lagu dagaalamay wax khasaare ah oo dagaaladaasi ka dhashay inkastoo khasaare ay jiraan ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo daanduray khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray balse waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan goobaha caafimaadka ee degmada dhuusamareeb iyo cadaado in la kala geeyey dhaawacyo dadkii halkaa ku dagaalamay ma jirto ilaa iyo hadda tiro rasmi ah oo dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka dhashay xaqiijin karo oo v o e da ay heshay dhinacyada dagaalamaya ma ka hadleen dagaalka mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo aan xiriir la sameeyey wasiirka amniga iyo taliyayaal ka tirsan kuwa ciidamada dowlad goboleedka galmudug ma aysan suurtogelin in aan khadka taleefonka ku helno hase ahaatee ma jirto ilaa iyo hadda dhanka galmudug wax ka hadla dagaalka sidoo kale xiriir aan la sameeyey dhanka ahlu sunna ee degmada dhuusamareeb ku sugan ma jirto wax wara oo ay kasoo saareen dagaalka ee ka soconaya inta udhexeysa degmada dhuusamareeb iyo deegaanka mareer gur xaaladda xelaalo waa siday iyada maalintii shalay dagaala ka dhacay daandurey xaaladda deegaanka xeraal waa ay degan tahay maal kadib dagaal waabarkii hore saaka ka dhacay oo u dhexeeyey dhinacyadii halkaa ku dagaalamayay muddooyinkii ugu dambeeyey sida maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna ee ka arimiya qeybo kamida gobolka galgaduud dagaalkii saaki waabarkii hore dhacay waxa dadku deegaanka ay v o eda iyo dad ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka ay xaqiijiyeen in ciidamadii ahlu sunna ee halkaa joogay ee isaga baxeen kadib markii dagaalkaasi uu xoogeystay isla markaana dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ay mareer gur waabarkii hore ee saaka iyagana la wareegeen ciidamadii ahlu sunna halkaa waa ay ka baxeen hadda xaaladdu waa ay degan tahay daandurey dagaaladu laba jaha ayay ahaayeen saakaydii hore hase ahaatee hadda xaaladda gebi ahaan labada dhinacba waa ay degan tahay cabdiwaaxid waxaa la filayay xalayto inay kulmaan wakiilo ka socda maamulka galmudug iyo ururka ahlu sunna ma kulmeen ilaa iyo hadda ma jirto wax hadala oo dhex maray wakiiladii ka kala socday ahlu sunna iyo galmudug oo ay yeesheen marka laga reebo wakiilo ka socday dhanka ahlu sunna oo u kala dalbaayo labada dhinac oo uu hogaaminayay generaal galaal oo ilaa iyo haatan ku suganba cadaado kulanka xalay la filayay ka hor waxaa jiray in maalintii shalay ahay la filayay in mareer gur ay ku wada kulmaan labada dhinac hase ahaatee dagaal shalay ka dhacay xeraale ayaa baajiyay kulanka haddana waxaa mar kale kulankii kale dib u dhigay dagaalada kale ee mar kale dib uga cusboonaaday deegaanka mareer gur wakiiladii inkastoo ay weli ku sugan yihiin cadaado waxa ay wadaan waan waan iyo u kala dabqaadis labada dhinac
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray halkaad kala socotaana waa v o a
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington guddiga horumarinta magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa maanta shalay waxa ay go-aamiyeen goobtii laga dhisi lahaa suuq weyn oo ay soomaalida minnesoto yeelanayso dhismaha suuqan ayaa haddaba waxaa u ololeynayay cabdi warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneabolis waryaheena maxamuud mascadeh oo gobolka minnesoto jooga ayaa waxa uu cabdi warsame ka waraystay go-aanka guddiga horumarinta iyo dhinaca kale aragtidiisa ku aadan korarka dadka cunsuriyiinta ah ee dalka maraykanka oo maalmihii lasoo dhaafay sare u kacayay maanta waxaa la ansixiyey mascad adoo mahadsan maxaa la dhahaa tilaabadii koowaad oo aasaaska moolka soomaalida ama suuqa soomaaliyeed oo laga dhisi doono south minneapolis waxaana guddiga horumarinta bulshada oo magaalada ama community development oo ah guddiga dhulalka iyo maxay ahayd spaceka magaalada maamulo ayaa waxaa maanta ogolaadeen in loo qoondeeyo twenty six hundred minnehaha in laga dhiso moolka marka meesha laga dhisayo ma meel markii hore ay dowladdu lahayd oo dhul bannaan ahaa mise waa dhismo ay magaaladu leedahay oo la doonayo in dadku ay maalgashtaan waa dhul bannaan oo magaalada minneapolis leedahay oo ilaa iyo shan iyo toban sano ay magaaladu gacanta ku haysay oo loogu talagalay industrial ama warshado laga dhiso laakiin aan u saamixi weysay dhulkaas oo ah dhul qaaliah dhul weyn oo bannaan ayaa maanta waxaa noo suurta gashay dadaal dheer kabacdi inaan u qoondeyno in laga dhiso mool marka moolkaasna waa mool la aasaasayo soo ma ahan meel jirto oo laga dhigi doono lakin waa meel bannaan oo lagu aasaasi doono mool cusub moolka marka laga filayo halkaas inuu ka soo baxo dad fara badan oo soomaaliya waxaa jirta moolal magaalada ku yaala marka laga hadlayo moolka maraykanada maraykanka jira mathalan la yaqaano sida southdale mool oo kale iyo moolsha noocaasi iyo kuwa soomaalidu hadda ay leeyihiin way kala duwan yihiin moolkani siduu u ekaan doonaa wuxuu noqon doonaa mool la tartamo moolasha magaalada ka jiro mool yar laakiin markii loo fiiriyo southdale iyo iyo mool of america laakiin mool weyn markii loo fiiriyo kuwa haddeer oo soomaalida ama twenty fourka ama caramel waxaan rabnaa inuu noqdo mool oo dadku oo soo soo lagu soo dhoweeyo mujtamacyaasha nala degan magaalada ay ka faa'iidaystaan mulkiilayaasha iyo ganacsatada soomaaliyeed
markaynu ka hadlayno marka moolkan oad muddo ka mid ahayd amabaad ugu horeysay dadka iyagu u gogol xaaraya sidii loo heli lahaa mool dad soomaaliya ay leeyihiin marar fara badan lahaanshahaas ayaa dadku aanay aragti buuxa ka haysanin sida dadka soomaalida u lahaanayaan haddaad faahfaahin iga siiso qaabka loo yeelanayo moolka ama qofka soomaaligii uu dukaamadaasi u yeelan karo imean soomaaligu wuxuu u leeyahay moolkan markii laga fakero markii laga fiiriyo xataa jis fikradda oo ah dad soomaali ka timid aasaaska oo dad soomaali ka timid iyo lahaanshaha oo dad soomaali ay yeela doonaan annagu waxaa raadinaynaa oo anigu shakhsiyana xafiiskayga waxaa raadinaynaa in ganacsatadu soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan lahaanshadaas oo ay hanti ku yeeshaan bartamaha magaalada minneapolis hanti ayagoo ay leeyihiin ay gadi karaan oo ay ka faa'iidaysan karaan lacagtoodana se ay guryahooda ula tagaan oo aysan kira ku bixin haddaan su-aal kale ayana ku weydiiye waxaa jirta cabdi dalka maraykan waxaa usoo badanaya islaam nacaybka dadka weliba muslimiinta khaasatan gobolkani ku deganaa soomaalida marar fara badan dhibaata ayaa kaga timid maalin dhaweyd waad ogeyd waayadii wiil soomaaliya oo booliis gobol ka tirsan uu gabar cadaana dilay miidiyaha gobolku ay tooshka soomaalida saareen dadkii ka hadlay aad ka mid ahayd dalka maraykankana maalmo dhowey dhowrkii maalina soo dhaafay waxaa aada u kacsanaa dadka cunsuriyiinta ah oo si buuxda u soo muuqanaya siyaasi maraykana ha tahay hadda oo dadku ay doorteen waxyaabaha noocaasa markaad aragto maxaad is leedahay maraykanku dhinacii ujeedaa horta isbedel baa jiro waa la socotaa sideed sano oo lasoo dhaafay maraykanka waxaa xukumay in la dhaho barack xusein obama oo asal ahaan lagu tuhmaya inuu aabihiis hataa muslin ahaa oo nin madow ah ninka madowgu horreeyey taasna waxaa ka dhalatay dee maxayd fikir oo niman cunsuriyiin ay u arkeen dalka inuu farahooda ka baxay taas waxay keentay doorashada hadeer madaxweynaha maraykanka trump oo ah nin taageersan yihiin dad badan oo cunsuriyiinah oo u arko maraykanku inuu isbedel weyn ku jiro maraykanka isbedelka ugu weyn waxaa weeye dadkiiba dadkii caddaanka ahaa ma ahan sidee tiradii ay lahaayeen way kasii yaraadeen dad badan oo hispaanik ah ama dad badan oo madow ah ama muslimiin baa kusoo batay dalka marka taas waxay keenaysaa markasuu isbedel yimaado baqdin baa timaado marka waxaan u arkaa wixii ka dhacay maalinta dhow charlottesville virginia iyo meelo kale inay tahay baqdin siyaasadeed oo dad farakuturis ah ku jirto dadkaasoo rabaan inay ismuujiyaan laakiin ismuujintoodii waxay keentay maxaa la dhahaa jawaab weyn ka keentay shacabweynaha maraykanka oo cunsuriyinnimada aan jeclayn keligeen ma ahan oo muslimiin keliya ma aha dadka loo socdo waxaa loo socdaa dadka ugu awooda badan dalkan oo ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan maxay ahayd dadka diimaha kale leh muslimiintuna ay ku jiraan marka asxaab badan baa leenahay halgankana waa ku jirnaa waana ka bixi doonaa insha allah kaasi waxa uu ahaa cabdi warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka minneabolis oo u warramayay waryaheena maxamuud mascade
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somalycom bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay mar kale ku soo eedeeyey warbaahinta dalkan inay mas-uul ka tahay culeysyada soo wajahay madaxweynenimadiisa hadalkan ayuu sheegay isagoo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisa magaalada phenix ee gobolka arizona wariyaha v o eda mike o sullivan ayaa warbixintan noo soo diray waa kan xuseen barre oo noo soo kooba
madaxweyne donald trump ayaa u muuqday in uu ololo doorasho ku jiray markii uu ka soo laabtay goobta xadka maraykanka ku taalla ee yuma halkaasi oo uu kula kulmay shaqaalaha iyo ciidanka ilaalada xuduudda iyo cashuuraha isagoo dadka kula hadlay magaalada phenix
kulankeennan aan kulmayno asxaabteenna waxaan mar labaad xaqiijinayaa dhaqanka caadada iyo qiyamka aan wadaagno
madaxweyne trump ayaa cambaarayn xooggan kala kulmay hadalkiisii ahaa in dhinacyo badan ay wadaagaan canaantii ka dhalatay falkii nacaybka ku salaysnaa ee uu magaalada charlottesville uu ka geystay qof aaminsan sarraynta dadka caddaanka ah isaga oo baabuur jiirsiiyey dad dhigaya bannaanbax ka soo horjeeda midka ay kooxaha uu ka tirsan yahay dhigayeen falkan ayaa waxaa ku dhintay haweeney waxaana ku dhaawacmay sagaal iyo toban qof oo kale madaxweyne trump ayaa warbaahinta ku eedeeyey in sida ay iyagu rabaan wararka u dhigayaan
waa sidii dad aan rabin inay wariyaan inaan si adag uga hadlay nacaybka cunsurnimada iyo gacanka hadalka waxaan aad u cambaariyey naasiyiinta cusub kooxda k k k iyo dadka aaminsan sarraynta caddaanka
hadalka madaxweyne trump ayaa imanaya kadib markii dhacdadii charlottesville ay abuurtay cadho badan taasi oo keentay in magaalooyin kale oo maraykanka laga bannaanbaxo waxaana ka mid ahayd magaalada phenix ee uu ku sugnaa halkaasi oo xalay bannaanbax uu ka dhacay bannaanbaxayaasha ayaa ka cadhaysnaa siyaasadda madaxweynaha
ninkan waxba ma uusan qaban keliya waxau rabaa inuu u dhaadhaansho ama uu dhaleeceeyo mucaaridkiisa isagoo u joogsanaya sida diq kibirsan
laakiin taageerayaasha madaxweyne trump ayaa fikirkaasi ka duwan qabay iyaga oo isugu soo baxay isla magaalada phenix
waxaan taageersannahay xurriyadda hadalka waxaan taageersannahay madaxweynaheenna iyo wax kasta oo uu sameeyo sidoo kale waxaan aydsannahay dastuurkeenna waana sababta aan bannaanbaxan uga soo qayb galay
madaxweyne donald trump ayaa ku hanjabay inuu hakin doono howlaha shaqo ee xukuumadda haddii aanu kongaresku ansixin dhaqaalaha lagu dhisayo derbiga xadka mexico waxaa kale uu sheegay inuu ka dhabayn doono hanjabaadda iyo hadallada adag ee uu u jeediyey kuuriyada waqooyi warbixintii waryaha v o eda mike o'sullivan xuseen barre aadan ayaa noo soo koobayay
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay kasoo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii soomaaliya lagu qabtay london bishii may ee sanadkan hadalkan ayay dowladdu ka sheegtay shir maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo ay yeesheen madaxda dowladda iyo wakiilada beesha caalamka ee qaabilsan soomaaliya waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray
dowladda soomaaliya ayaa ku dhaliishay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadyadii taageere ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii soomaaliya loogu qabtay london bishii may ee sanadkan kadib kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii kasoo baxay shirkii london iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax kaqabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyey sida uu tilmaamayo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay shirkii may uu ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee soomaaliya gacanta siya aan waxay ahayd in laisweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdii bilood lasoo dhaafay iyo meesha loo socday iyo waxaan uga baahannahay wadamada caalamka waxyaala laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahanya wadanka siyaasadda ay ku jirto dibogeys lagu samaynayo dastuurka shaqa abuurka ra-isul wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo midayn lahay dhaqaalaha soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka qatar turkiya midooda yurub iyo kuwo kale oo nooga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo oo furana waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa wasiiru dowlaha ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dowladdu horumarka ka samaysay ee ay maanta hordhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen wallahi waxaa ka soo baxay horta in ay dowladda ay muujisay in tallaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dowladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqa abuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dowladaha maamul goboleedyada iyo ka dhexaysa dowladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aad isula shaqaynaayo waxyaalahan ka wada hadla waxyaalaasa ka mid ah oo progresska aan ka sameynay ama horumarka laga sameeyey ee dowladda ka samaysay marka meeshaasaan aan maanta dhignay annagana waxaan rabin inaan tusino waxyaalahaasay u dhaqaaqeen ayagana inaan ka aragno wixii ay ballan qaada inay soo fuliyeen marka shaqada bilow waaye waxyaala badan fara badan aan oo dhiman in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dowladdii ay tallaabooyin muuqan kara ay qaaday berihii lasoo dhaafay ayagana waxay ballan qaadeen inay baash ay gaarsiin doonaan magaalo madaxda laga xukumo ee dowladooda dib ugu noqon doonaa si loo ay loo badiyo loona kordhiyo gacantana loogu qabto waxay soomaaliya u baahan tahay si ay horumarka ay ku taagsanay soomaaliya ay dhab uga noqoto dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee soomaaliya michael kitin ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada diiradda lagu saaray kulankii maanta ee ay isla soo qaadeen iyaga iyo mas-uuliyiinta ka socotay dowladda soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha
saddex waxyaabood baanu ka hadalnay waxaa ugu horreeyey siyaasadda halka ay marayso dib u eegista dastuurka doorashooyinka sanadka labada kun labaatanka iyo kooiyo labaatanka marka labaad waxaan ka hadalnay ammaanka iyo kobcinta awoodda ciidamada soomaaliya marka ugu dambaysana waxaan ka xoogga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dowladdu wax ka hesho shacabka soomaaliyeedna ay ku dirsadaan waxaan ammaanaynaa guulaha iyo horumarka ay ilaaya hadda gaartay dowladda soomaaliya shirka bartamihii may ee sanadkan soomaaliya loogu qabtay magaalada london ayaa waxaa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku ool ah kuwaasoo maanta ay dib u eegis ku samaynayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal markana dhinacii suugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliimo qaliif cumar magool heestii hibo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacadda inaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha laaya dhaqanka iyo hiddaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida uu v o eda u xaqiijiyey taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka galguduud jenaraal axmed maxamed treedishe sarkaalka isu soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa nuur ibraahim cabdulaahi oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano zakariye waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxdaasi ee gobolka galguduud zakariya oo da-diisu ay tahay sagaal iyo toban sano jir ayaa waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo afar iyo toban jir ah xalay ayuu ciidanka maxaas jooga isu dhiibay isagoo kasoo baxsanayay in ku dhow konton maleeshiyada al-shabaab ah oo cayrsanayay kadib markii ay ka war heleen in uu dhinaca dowladda isku dhiibi rabo fadhi maanta loo ballansanaa oo uu yeelanayay golaha wakiilada somalilan ayaa baaqday kadib markii buuq uu hareeyey fadhiga maanta baaqday ayaa la filayaa in lagu doorto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha hase ahaatee waxaa hareeyey khilaaf salka ku hayay doorashadii hore ee guddoomiyaha iyo sidoo kale loolan u dhexeeya musharaxiinta xisbiyada ee xilka ku-xigeenimada u tartamaya xarunta golaha wakiilada ayaa maanta ciidan xoogan la geeyey waxaana saxaafadda loo diiday inay gasho dhismaha golaha hase yeeshee sida mudanayaasha qaarkood ay v o eda u sheegeen kulan dambe ayaa loo ballamay axadda soo socota
qarax ismidaamin ah oo gaari loo adeegsaday ayaa maanta arbacaa ka dhacay magaalada lashkar gah ee gobolka helmand ee koonfurta afghanistan kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof ayna ku dhaawacmeen siddeed iyo soddon kale saraakiilsha ayaa sheegay in weerarkani uu ka dhacay agagaarka xarun boolis kooxda taalibaan ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray laba haween ah iyo laba ka tirsan ciidamada booliska ee dalka afghanistan codbixiyaasha dalka angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doono hogaamiyaha muddada fog xukumayay dalkaasi jose eduardo de santos oo xilka hayay ama xilka ka markaasi isagu haya soddon iyo sideed sano xisbiga madaxweyne desantos ee dhaqdhaqaaqa dadka ee xoreynta angola ama loo yaqaano m b l a ayaa la filayaa inuu helo codod ku filan si uu awoodda ugu sii nagaado waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada dalkaasi wuxuu wajihi doonaa caqabad ah inuu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda oo dhaawac uu kasoo gaaray qiimaha saliidda caalamka ee hoos usii dhacaya xisbiga m b l a ayaa dalka angola xukumaya tan iyo sanadkii kii markaasi oo xorriyadda uu ka qaatay dalka portugal
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dadka reer angola ayaa maanta arbacaa u dareeraya doorasho taariikhi ah oo ay ku tartamayaan xisbiyada siyaasadda xisbiga guuleysta ayaa soo dhisi doona dowladda madaxweyne jose eduardo oo angola xukumayay ku dhowaad afartan sano ayaanan tartanka ku jirin kadib markii uu xilka ka degay hase yeeshee kooxaha mucaaradka ayaa durbaba ka shanqariyey in ay qabaan tuhun ah in doorashada la masuq maasuqayo anita pawl ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada luwanda ee caasimada dalka angola waxaana soo koobaya nuur xasan nuur
markii ugu horreysay ayay inta badan shacabka reer angola ay arkayaan doorasho uu ka maqan yahay madaxweyne jose eduardo dos santos oo waddanka xukumayay muddo siddeed iyo soddon sano ah shan xisbi ayaa doorashada kula tartamaysa xisbiga talada haye ee dhaqdhaqaaga xoreynta dadka angola kaasoo talada dalka hayay tan iyo markii ay xorriyadda qaateen sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo toddobaatankii iyaga ayaana loo saadaalinayaa inay ku guulaystaan labada xisbi ee ugu waaweyn axsaabta mucaaradka ee kale ah yunita iyo kasa c e ayaa sheegay in durbaba ay dareemeen wax isdabamarin iyo musuq maasuq waxay ku eedeeyeen xisbal xaakimka inuu ololaha doorashada u adeegsaday hantida qaranka sida baabuurta ilaha dhaqaalaha iyo in warbaahinta dowladda ay fursad siinin xisbiyada mucaaradka dhammaan eedahaasi waxaa beeneeyey xisbiga talada haya ee loo soo gaabiyo m p l a dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda angola ayaa ku tilmaamay doorashada fursad dahabi ah oo soo martay waddankan hodanka ku ah saliidda brofesor rug andove waxa uu bare ka yahay jaamacadda independent university of angola wuxuu leeyahay doorashadani waxay calaamad wanaagsan u tahay waayaha cusub ee angola kadib dagaaladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay aad bay muhiim u tahay sababtoo ah waa markii ugu horreysay oo ay dadka reer angola aadayaan sanaadiiqda codadka iyadoo ay doorashada ka maqan yihiin hogaamiye kooxeedyadii ka qayb galay dagaaladii sokeeye
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo koobaya warbixinta aninta bawl halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jaaliyadaha soomaalida oo aada u sii tiro badanaya islamarkaana aan lahayn nidaamka jaaliyadaha dadka kale ee aan soomaalida ahayn ay ku dhaqmaan ama communitiga waxaa loo yaqaano oo marba marka ka dambaysa ay soo baxayaan khilaafyo tilmaamaya in ay qabaa'il ama gobollo u qaybsan yihiin taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka xadaarigaah ee bulshooyinku ay ku dhisan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya mursal quulle iyo maxamed maxamuud cali sow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta waxaay labaduba ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa alxaaj mursal quulle yaasin aad iyo aad baa umahadsan tahay si aad la socoto soomaalida ku dhaqan dalkani kenya markaan ka hadalno oo kale magaalada nairobi iyo deegaanada kaleba soomaalidu sidii hore ma aha hadda waa soo ilbaxayaan waxyaabo badan bay fahmeen ganacsiga adiga arkay xaafadda sidiisa u kala socoto deegaano ka baxsan nairobi iyo weliba sidoo kale kenyaba ayaa looga yimaadaa sida wadamada dhinaca bariga ku yaala iyo baa looga yimaada tanzania iyo uganda iyo wadamo kaleeto burundi ay ka mid tahay baa looga yimaadaa ganacsiga marka soomaalida waxaad moodaa hadda inay ilbaxday islamarkaana waxyaabo badan ay fahmeen islamarkaana iminka uu sii dabargo-ayo qabyaaladii iyo weliba isku xirnaansha la-aantii horay bulshada soomaalida u ragaadisay
nin shirbayba wuxuu yiri rumaan la sheegin maahayna radid dameerka raad qurxoon soomaalida waa jirtaa inay ganacsi leedahay laakiin waxaa ka maqan isku xirki iyo inay maaragtay guddi ay samaystaan oo community waxa loo yaqaan ay yeeshaan mana leh laba boqoloo community waa ka jirtaa nairobi oo jifahoosaadyo ay leeyihiin laakiin isku xir guudoo soomaaliya oo ay leedahay ma jiro anigu wadamo badan baan tegoon arkay soomaalidu sidaan hadda ay nairobi ku yihiin iyo kenya ayayna meelaha kaleoo ka baxsan xataa east africa iyo sidaasay ku yihiin marka uma samaysno mana gaarin inay maaragtay ay ummad community leh oo wadajira ay noqdaan dhaqankooda awgiis xaaji mursal waxaad dareemaysaa in dadka soomaalidu ay yihiin dad inta badan ama reer guuraaya ama beeraley ah ama kalluumaysato ah ama ganacsato ah ganacsiga aad ka sheekaysay sida isaguba waa kugu raacsan yahay in ay horumar ay sameeyeen laakiin qaabka isku xirnaanta communitiga iyo bulshooyinka ayay qabiilka ku daraan buu leeyahayoo weli uma bisla taa ka waran yaasiinow taa iyada wax jira ma aha waad la socotaa in ay leeyihiin isli business community ama guddiga ganacsatada xaafadda isli guddigaasi inta badan wuxuu ka turjumaa isku xirnaanta iyo weliba marka laga hadlayo dhinaca dowladda xildhibaanka deegaanka adiga arkay wixii soo kordho oo dhan aad bay ugala hadlaan la socodsiiyaan sidoo kaleeto marka arrimaha qabiilka laga hadlayo dee qabiil soomaali nin walba reer buu ka yimid laakiin arrintan waa arrin ganacsi soomaaliduna waa dad inta badan isjecel waad aragtay hadda islii nairobi markaan joogno islii maxaa soomaalida kusoo ururiyay isjeclaan ay isjecel yihiin bay isugu soo urureen xaafadaha kale waxaad arkaysaa si teelteel ah bay ugu nool yihiin laakiin islii runtii dadka degan waa dad isku xiran baa oran karaan soomaalida saad ka warqabto waa dad iska reer guuraaya oo maaragtay ay ahaan jireen weligood arrimahana arrimo waxaa weeye hadda hindidoo kale waxay leeyihiin gudiy waxay leeyihiin community gaalkooda ee muslimkooda dad isku xiran wey lama dhibo walaalkay wuxuu sheegay inay jiraan dad layahay business community business community waa nimo iska fadhiida wax badan ma qabtaan haddaad sii fiiriso qafaalkaad ogeedaa dhacay haddii qafaalkaad ogeed isli ka dhaco salaama woj dowladda ay u bixisa wax laga qabta ma lahayn hadda u jiri lahay guddi jaaliyad soomaaliya jiri lahayd wax badan baa laga qaban lahay marka naftirkooda dad hadda wax qabta ma community soomaali ay u dhan tahana maba ka jiro adduunka oo dhan aniga saan aaminsana
musal maxaa hortaagan hadiiba aad adigu aadan dareensanayn balfikir ahaan in community mid ay samaystaan hindida waad aragtay eshiyaankan kale oo wadanka degan waad aragtay dad waxay leeyihiin isku xiran oo ilaah iyo dowladda iyo wax walba danahooda ku matala miyaadan arkaynin in weli qabiilkii ay soomaalida u qaybsan tahay runaantii yaasiinow cilado yaryar waa jiraan ama waa soo bixi karayaan laakiin n si guud markaan u hadlo n isliib binsi communitygaas marka laga hadla ama guddiga ganacsada xaafadda isliib n waxay ka turjumayaan n rabitaanka n soomaalida ku dhaqan xaafadda isliib laba daraale marka laga hadlayo dadka ganacsatada ah n runaantii dhaliil waa yeelan karaan oo dabcan n markuu ka hadlay oo kaleeto barnaamijkii qorshaha eraafkii labadii kun iyo afariyo tobankii dal ka dhacay taasi waxay tahay arrin amni oo dowladda ka soo baxay oo xataa xildhibaanada iyo dowladda oo dhan ay wax ka ogaayeen taasna laguma eedeyn karo isku xirnaan soomaalida sababtoo ah dowladdu waxay la dagaalamaysay kooxo markaasi argagixisa oo amnigeeda bay ka shaqaynaysay run ahaantii soomaalida inkastoo ay jiraan dad kaleeto iyaguna jaaliyado oo beelahooda ay leeyihiin haddana waxaad dareemaysaa yaasiinow in ay isku xirnaan guud ay jirto balse sida saaxiibkay uu qabo waa dhici kartaa inay soomaalida qaarkood inta badan aysan ahayn sida hindida amaba qowmiyadaha kale dalka degan calansow maxay haddaba ka baran karaan haddaad qurbo badan baad martay dadka soomaalidu qaab ay community adag ama bulsho midaysan oo xuquuqdooda u dooda oo kooda dhibaataysan u gurmada oo nabadooda ka wada shaqaysa si lagu helo maxaad ka kororsatay ama waayo aragnimo ah oo aada hesha waayo aragnimo waan helo maaragtay waxaan ogaaday isku xirka inuu aad iyo aad u wanaagsan yahay annaga dad muslimaan oo dadka inay maaragtay ay midnimo leeyihiin oo dadka muslimiinta waa wax diintooda ay amartay laakiin sida ka muuqata dadkayna dhaqankona ou maaragtay ka mid yahoo herguuraabaan u badannahay amba aan nahay mar haddii meeshii weyneed saan arka ay tahay way iska adkaan doontaa in la helo dad soomaaliya oo maaragtay midaysan oo meeshaasaba gunti aheed ayaa wax si ka yihiin oo maaragtay ayaan habeesnayn mar hadday saas tahana dad issoo diriray laba isdiisha waxaa la isma daaweyso dadkan dagaal baa dhex mara mana heshiin weli meel kastay tagaan dagaalkii waa ka dhex muuqdaa marka waa iska adkaan doontaa ma aqaan ilmahan dhalna say noqon doonaan oo qaarkood af soomaali ku hadlayin inay maaragtay ayagu wax keenaan waa laga yaabaa laakiin odayaasha annaga lamidkaa iyo inay wax keenaan lagabsugi maayo sanadka sanadaha soo socota
musal muxuu haddaba xalku yahay qaab lagu helo community midaysan oo xadaarada iyo horumarka iyo adduunka waxaa dhisaa waa bulshada aqoonta kii lahaa iyo kii markaa waayo aragnimada lahaaba su uga qayb galo muxuu yahay xalku yaasiinow xalka wuxuu noqonayaa saaxiibkay siduu sheegay dadka soomaalida wuxuu yidhi waa dad isi soo laaye run ahaantii anigu soomaali is soo laysa anigu ma arag dabcan soomaalida meel walba ay tagaanna waa dad walaalo ah waa dad isjecel waa dad isku yimaada run ahaantii dhaqanka aan leenahay ee suubanna run ahaantii yaasiinow dadka kaleeta ee qowmiyadaha kale dalka degan ma laha xalkuse waxa uu yahay in aniga isagaba ay naga bilaabato ma aha soomaali kaleba inaan fiirino waa in annaga ay naga bilaabato in aan dadka isku keenno soomaalida aan wacyigelinno qabiilka iyo waxyaabaha kaleete dadka kale fogeynaya in meesha laga saaro waayo qabiil waa laysku gartaa maaha dee macno kaleeto weyn uu leeyahay ma jirto soomaaliyana sidii nabadeeda looga qayb qaadan lahaa waa ku boorinaya ugu dambayntii calasow muxuu yahay xalku haddaba haddaad tabayso inaan soomaalidu community fiican lahayn qaabkay ku heli karto qaabkay ku heli karta waxaa weeye war wixii dhaca waa dhaceene dadkan waana dad isku diina iskuna afa inay midoobaan oo ay iska daayaan waxaan leeyahaa jifooyi hoosaadyadan loo samaynaya communitigo mid guud aan samaysano haddaan kenya joogna haddaan south africa joogno haddaan meel kasta joogno aan dad aan midowno oo aan dantayna inay mid taa aan garanno middaas ayaa lagu heli karaa marka laakiin haddii aan sidaan ku soconno aan ku soconno waxna ma tari doono dalna wax ma tari doono dadkii naga dambeeyna wax ma tari doono annaga lafayna wax ma tari doono sida naga muuqato aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen alxaaj mursal qulle iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta oo ku sugan magaalada nairobi doodii gaabneed intaa hinoo joogto intayn mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaajaha oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee maansayahanadu ay doodahooda ku cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsano qaar ka mida gabayadii uu inooga tegay allaha u naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee samatar baxnaan la ohan jiray aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aanna idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixdihiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa tii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahayna baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale ugu qorayn maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaaraysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaanno hore ka faraxshay haddana lama waayo dadka qaar iska dhaga tira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila cayaarka sareerada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idinku sareeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya amaba goomooni ku garab mara allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdulla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gebyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay tuducyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaaye dayraanka corashaa ku xigi daacigii sabane marun buu darooraa intuu daadka soo rogo e bal dayaay duraabtaa horuu daabta mariyaay nin dalleensan inuu duuqayo yay doqontu moodaaye inkastuu dunqaarahan ka dhacay duluglacayiroobo ha u dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaay buuri gabyaagii isaguna murtidhaariga ahaa ee sayidka ay isku xilliga noolaayeen iskugadahana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxaa looga dhigay yaa ninuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaye haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeenoo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaa oo kale dhaqan ahaan niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midna ula soo degdegin dabadeedna intuu nafsiga fadhiga ka kiciyo ayuu ugu dardaar warinayaa halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid ah ay iyaguna ku dambayn doonaan sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsadeen maalmahaas gabay uu arrintaa ka teliyay tuduc ka mid a oo mahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowlada raggaba maalin bay dariibanayshaayeen nin barwaaqa seexdaba wad baan laga badhiinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay baraani u kulmaan beliga raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreerig mahmaahda labaad ee sabatar adeegsaday waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofkii u dhigmi kara ayaa lagu beegaa waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmaahdaa u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnayd colaad maanso oo la isku ilkabeelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen waxay ahayd horaantii sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay labada dhinacna waxaa kale hogaaminayay oo hortii ay eeddu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay samatar oo intii muddo ah aan silsiladaa wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaaxa ba-an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aar baa bushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada giigay oo buuhoda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooyee cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin maansayahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaas hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u baleeri karaa ay labadooda isu daayaan arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo mahmaahdii lafa marowdi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kale ay bidixdu qaadaayo biixida tagoogada hore ya lagu budeeyaaye ogow beraba beradii xigta yaa la isku beegayay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaa iyo dhaqankii hiddahaanu intaasii ku dhaafno markana ciyaarihii iyo waryaheena maxamuud mascade
waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa weli daydayeysa inay soo buuxiso booskii ciyaaryahan neymar uu firaaqeeyey waxaana ay in muddo ah daba socotay ciyaaryahanka reer baraaziil ee filip kutinio oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool saddex mar oo hore ayay isku dayday ciyaaryahankani inay kooxdu la soo wareegto tan iyo markii iibisay ciyaaryahan neymar hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay haatanse waxa ay kooxda kubadda cagta ee barcelona kor u qaaday lacagtii ay ku doonaysay ciyaaryahankan inay kula soo wareegto oy liverpool ku qanacdo waxay wararku haatan sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay boqol iyo soddon iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska ay kooxda kubadda cagta barcelona u joogto inay ka siiso ciyaaryahan philip coutinio inkastoo ilaahi hadda wax wari aanay ka soo bixin kooxda kubadda cagta ee liverpool ee ku aadan go'aankan cusub ee barcelona haddana dhowrkii maroo hore kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa ay sheegtay in ciyaaryahan coutinio aanay sinaba u iibinaynin kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyaduna waxa ay doonaysaa in ciyaaryahan drinkwarer ay soddon milyan oo gari ingiriiska ay kula soo wareegto ciyaaryahankan ayay in muddo ah daba joogtay kooxda chelsea waxaana haatan wararku sheegayaan in labada kooxood sheekadu ay meel wanaagsan u marayso islamarkaasina dhowrka maamood ee ka harsan suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee ciyaaryahan drinkwarer kooxda kubadda cagta ee chelsea kula soo wareegi doonto ciyaaryahanka alex oxley chamberlain oo u ciyaara kooxda kubadda cagta arsenaalna waxaa wararku ay sheegayaan inuu diiday heshiis ay kooxda kubadda cagta arsenaal u soo bandhigtay uu doonayso in heshiiska uu kula jiro ciyaaryahankani ay ku sii dheerayso ciyaaryahankan ay arsenaal u ballan qaaday inay siin doonto lacag gaaraysa boqol iyo labaatan iyo afar milyan oo ganiga ingiriiska laakiin waxaad mooddaa inuu ka goos adeegay arrintaasi waxaana soo badanaya dalabyada ka imaanaya kooxaha chelsea liverpool ee ciyaaryahankan ay doonayaan in ay kula wareegaan haatanna isla reebka koobka kooxaha ee qaaradda yurub ee champions liga oo kulamo adag caawa ay kooxuhu iskaga hor imaan doonaan kooxda qarabaq ifkey oo toddobaadkii hore hal yebar kaga soo badaysay f c copenhagen ayay caawa mar kale fooda isdari doonaan abowel nakacia labii yebar ayay slavia brook kaga soo badhaysay toddobaadkii hore caawa ayay mar kale fooda isgelin doonaan liverpool oo toddobaadkii hore hoffenheim labii hal kaga badisana caawa ayay mar kale is arki doonaan kooxda sportis lisbon ee waddanka bortugiiskuna toddobaadkii hore eber yeber bareejaha waxay la gashay kooxda f c s b caawa ayay mar kale is hirdin doonaan kooxda young boys oo c s k moscow toddobaadkii hore ee ka badisay ayaa gurigeeda ku ciyaaraysa oo hali eber guul ah laga wato caawa ayay haysataa fursad ay ku soo baxdo ay c s k moscow goolkaasi ay hore uga dhalisay goolal kale ugu badasho waxaana xusid mudan in ciyaaryahan kayri arfin kulanka koowaad ee uu ciyaarayo marka ay furmayaan ciyaaraha kubadda koleyga dalkan maraykanku bisha oktoobar ee sannadkan in ay foodes gelin doonaan kooxdii uu dalbaday inuu isaga tago ee uu ka soo tegay ee cleveland cavaleres sababta uu ciyaaryahankani u doortay inuu kooxdan isaga tago ayaa waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu ka hoos baxo hooska ciyaaryahan labaron james oo uu sheegay in aanay hal garoon labadan ciyaartooy wada qaadin oo uu doonayo inuu isagu calanka u sido koox ka mid a kooxaha dalkan maraykanka haddaba la arki doone calanka kooxda kubadda kolega ee boston celtics oo haatan isaga lagu wareejiyey halka uu geeyo iyo inuu suuro geliyo inuu kooxdaasi koobab kale ugu guulaysto maadaama ay tahay kooxda ugu koob haysashada badan dalkan maraykanka dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna saaka waa naga intaa tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wadanaysanno codka fanaanada hiban nuura
suntaadii habeenadan waa ka seexan waayo seedahaad igoysa codka macaan ee hibanuura aanu intaasu ku dhaafna idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo u ahayd heestii sabab kale xuseen barre aadan iyo anigoo a falsiin axmed iimaan ayaa idaacadda idiin daadihinayna ilaa iyo caawa nabadgelyo